BBC on The Voice of America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban iyo hirarka f m yada iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco labaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a caqabad ka taagan sidii ciidamada nabad ilaalinta etoobiya uga mid noqon lahaayeen howlgalka soo socda ee nabad ilaalinta ee e u s
waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial mxuu ahaye iyo trade mxuu ahaye relations loo samayn lahaa oo mogtii looga wada xaajoon lahaa taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa mouda ka hor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhexeeyey ee soomaaliya etoobiya in lagu celiyo muxuugubarada afka soomaaliga oo aad u dhaliilay boorarka ku qoran afafka qalaad ee muddooyinkan aadka ugu soo batay magaalooyinka soomaaliya oo ay caasimadda ugu horrayso waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale iyo diyaarihii dabcan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idin aqriyo israa'iil ayaa sii wada duqaymaha ay ku haysa kaza khamiistii shalay iyada oo dhexdhexaadiyaal maraykan iyo caraba ay ka shaqaynayaan sidii heshiis xaba joojin ah oo u dhexeeya israa'il iyo xamaas loo gaari lahaa sida ay wararku sheegayaan dhakhaatiirta caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in duqaymaha israa'il ay ku dileen afar iyo afartan falastiiniyiin ah magaalada khaza khamiistii shalay oo ay ku jiraan ugu yaraan saddex iyo toban qof oo lagu dilay duqeymo kala duwan oo habeennimadii dhacay dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in duqeyn kale lagu dilay sagaal qof meel u dhow xirada qaxootiga ee xeebta magaalada khaza halka weerar kalena lagu dilay afar qof oo ku sugnaa guryaha dadka danyarta ah oo u dhow beyt laaxiya waqooyiga khaza maalinnimadii khamiista duqeymo xagga cirka ah ayaa lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban falastiiniyiin ah laba guri oo ay ku nool yihiin qoysas barakacayaala oo ku yaala bariga khaza sida ay sheegeen dhakhaatiirta halka weerar kale oo israa'il ay geysatay lagu dilay ugu yaraan saddex qof xaafad ku taalla magaalada khaza duqeymaha qaar israa'il waxay sheegtay inay ku bartilmaamaysatay xarumaha taliska xamaas iyadoo aan soo bandhigin wax cadeymo ah duqeymaha iyo dhimashadaasi ayaa dhacaya iyadoo dhexdhexaadiyaasha masar iyo qatar ay sii wadaan ka shaqaynta heshiis lagu joojinaya dagaalka dhexdhexaadayaashu waxa ay ku guulaysteen inay dhinacyada isku soo dhoweeyaan laakiin kala duwanaanshiyo kale ayaa weli jira sida ay warisay royters magaalada new yorkna khamiistii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la weydiiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ra'yi ku saabsan waajibaadka israa'il si ay u fududayso gargaarka falastiiniyiinta ee ay bixiyaan dowladaha iyo kooxaha caalamiga oo ay ku jiraan qaramada midoobay hay-adda socdaalka iyo kastamyada maraykanka ayaa in ka badan laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof u tarxiishay ama u masaafurisay boqol sagaashan iyo laba wadan muddo laba iyo toban bilood ah taasi oo ah tiradii ugu badnayd ee sanadla ah tobankii sano ee lasoo dhaafay sida lagu sheegay warbixin lasii daayay khamiista shalay taasoo muujinaysa qaar ka mida caqabadaha maaliyadeed iyo kuwa shaqo ee madaxweynaha la doortay donald trump uu wajihi doono si uu u fuliyo ballanqaadkiisii ahaa masaafurinta dad aada u badan hay-adda ice oo ah hay-adda ugu weyn ee dowladda ee mas-uulka ka ah ka saarista dadka sida sharci daradaha dalkan ku soo gala waxay sheegtay in laba boqol toddobaatan iyo kow kun afar boqol iyo siddeetan iyo afar qof la masaafuriyey sanad maaliyadeedka dhammaaday sebteembar soddonkeedii ku dhowaad laban laab marka loo eego ayay noqonaysaa tiradaasi boqol afartan iyo laba kun shan boqol iyo siddeetan isla muddadaasi sanad ka hor la masaafuriyey waxay ahayd tiradii ugu badnayd ee dad ah ee la masaafuriyo tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobanka markaasi oo ay ice dalka ka saartay saddex boqol iyo shan iyo toban kun sagaal boqol afartan iyo saddex qof tiradii ugu badnayd ee muddadii hore ee xilka haya trump ayaa ahayd laba boqol lixdan iyo toddoba kun laba boqol konton iyo sideed qof sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka duulimaadyada masaafurinta ee kordhay oo ay ku jiraan maalmaha fasaxa iyo habraaca safarka ee dadka loo diraya guatemala honduras iyo el salvador ayaa sare u sii qaaday howlaha masaafurinta sida ay sheegtay hay-adda ice hay-addu waxay duulimaadkeedii ugu horreysay ay ku tagtay ama ay dad ku geysay shiinaha muddo lix sano ah waxaana sidoo kale diyaaraduhu ay ku hakadeen wadamada albania angola masar georgia ghana guinea india mauritania romania senegal dajakistan iyo usbekistan oo dhammaantoodba ay dadku dejiyeen sidoo kale khamiistii hay-adaha kastamka maraykanka iyo ilaalinta xuduudaha waxay sheegtay inay xireen afartan iyo lix kun lix boqol iyo labaiyo toban qof kuwaasoo si sharci daraha uga soo gudbay xuduudda mexico bishii nofembar warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington waxaa lagu sii dhowaanayaa dhammaadka bisha disembar ee sanadkan markaasi oo ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee jooga soomaaliya ee howlgalka admis wakhtigu uu ka dhammaanayo waxaana bilaaban doona howlgal cusub oo isla midooda afrika oo ay hormuud ka yihiin oo bedelaya admis kuwaasoo la yidhaahdo a u s som dowladda soomaaliya ayaa iyadu hore u qorshaysay in ciidamada ethoobiya aysan ka mid noqon howlgalkaasi balse kadib heshiiskii ankara waxay etoobiya dadaal adag ugu jirtaa in ay ka mid noqoto ciidamadaasi haddaba sidee dowladda soomaaliya isku waafajinaysaa go-aankeedii hore iyo heshiiska ankara iyo dadaalkan cusub ay etoobiya wado waxaan su-aashaasii weydiiyey korneyl cabdulaahi cali macow oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga
horta falastiin waxa waaye laga soo bilaabay january twenty twenty four oo hadda ay ka dhiman tahay twenty fiveka iyo week ay ka dhiman tahay muddo dheer ayaa maaragtay iska daba wareegan uu socday oo dowladda soomaaliyana muxuu ahay meel kasta ama albaab kasta ay garaacday xadgudubka ee maaragtay dowladda abiy axmed ay ku samaysay muxuu ahay xorriyadda iyo iyo madax banaanida soomaaliya tiina waa laga aqbalay kadib markii soomaaliya ay tiri ciidamadooda kama mid noqon karaan ciidanka nabad ilaalinta sidaas ayaa maaragtay oo heshiiska u ahaa laakiinse heshiiskan deg dega ah wuxuu soo bidhaaminaa etoobiya inay leedahayba muxuu ahay waa heshiinaye waa inaan maaragta aan ka qayb galnaa muxuu ahay nabad ilaalinta intii muranka uu socday qorshihii amni oo la dejiyey un-ka iyo yurubiyanka iyo dowladaha kaleeto oo bixinaya dhaqaalaha ciidamada muxuu ahay meesha la keenayo oo dowladaha ku tabaruceen qorshahaasi waa la dejiyey dowlad walba saamigeedii oo dhaqaale oo logistico ay maaragtay ciidankeeda ay kaga qayb gali lahayen nabad ilaalinta waa la dejiyey marka heshiiska ankara ma shaqayn karaa haddii etoobiya aanan lagu soo dirin liiska wadamada nabad ilaalinta
ma filayo inuu shaqayn karo heshiiska waayo dowladda etoobiya waxa ay leedahay heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay ay ka qayb gashay maxaa nabad ilaalinta dowladda soomaaliya hadda marka jahwareer ayay taagan tahay jahwareerkaasna ma filayo in toddoba casho oo ka dhiman twenty twenty five oo ciidankaasi dowlad walba ay soo dhaqaajinayso ay soo kabayso ay ka mid yihiin ciidamadii masar oo tobanka kun ahaa in la yidhaahdo muxuu ahay saami ayaa laydinka goynaa si etoobiya loogu raaligeliyo u malayn maayo inay dowladda yeelaysa ay jirto marka jahwareer ayaa hadda meesha ka jiro etoobiyana waxay leedahay waa lay ogolaaday waan soo galaya marka ugu dambeynta waxay noqonaysaa etoobiya in la yidhaahdo logisticada iyo salariga ciidankaada adiga muxuu ahay haddii aad la bixi karto soo gal etoobiyan u malayn maayo in maarata dhaqaalaha intaa gaarsiisan ay ku bixin karta etoobiya waxay waxay hore u sheegtay in askar badan ay naftooda u hureen nabadda soomaaliya oo ay ula jeedaan muddadii ay ka howlgalayeen howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya sidee iyaga laftirkooda ay u dhaawacaysaa haddii aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta etoobiya hadda waxaa hor taagan dowladda soomaaliya oo isku dayaysa inay etoobiya u banayso boos ay u banayso ama meelaha hadda ay joogaan ay ka howlgalaan si maaragtay dhaqaalihii un-ka ay ku bixinaya yurubiyanka ay ku bixinaya dowlaha dowladaha bixinaya dhaqaalahaasi ciidanka amniga inay siiyaan taasay etoobiya ay maaragtay ka dhiganaysaa xujo ka dhiganaysaa mana filaayo in dowlad ka tagayso saamigeeda inuu jiro u malayn maayo waayo dowladaha aan dagaalka ku jirin oo ciidanka badan haystaan waxa waaye dhaqaale ayay ku haystaan nabad ilaalintaasi wiilashoodii ayay maaragtay opportunity uga dhigeen iyagana dhaqaale percentage ayay dowladda dhaqaalaheeda ay ku kabanayaan ay ka helayaan moogta etoobiya dana amni iyo mid heer gobolba waa ay ka leedahay soomaaliya ma dhici kartaa in haddii qeyb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta tusaale ahaan gobolada baay iyo bakool oo kale etoobiya mar walba waxay u ahayd albaab ay ka ilaashato amniga gudaheeda sidoo kalena ay saaxiibo iyo xiriir dhow ula yeelato soomaaliya hiiraan qeybo ka mid a sidoo kale gobolada dhexe sidoo kale marka danahaasi ma dhici kartaa in haddii qeyb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta dalka in ay isaga baxaan etoobiya oo ay xuduudaheeda ku noqoto suuragal ma tahay
suurtagal way tahay in maaragtay ciidamo roodaaho kolbay xuduudda inay soo galaan haddana dib u noqdo awalba way samayn jireen taas inay sameeyaan laakiinse dowladda soomaaliya iyo iyo beesha caalamka oo nabad ilaalintaasi muxuuha dhaqaalaheeda ballan qaaday meelihii etoobiya ay ka baxday ma buuxin karaan haddii ay buuxiyaanse ma ogolaanayaan maamul goboleedyada qaarkood su-aashaasaa meesha imaanayso marka toddoba maalmood iyo two weeks oo ka dhiman maxuuaha twenty twenty four oo jahwareere ayay dowladda soomaaliya ay gashay haddeertaan oo etoobiyana ay haysato xujo ah waa inaan aan ka qayb galnaa nabad ilaalinta
marka maxaa isleedaha way ku dhammaan kartaa
ay ku dhammaanaysaa waa waa sida ay maaragtay ay ay dowladda etoobiya isku dayga dowladda etoo soomaaliya horta uma suurtoobayso oo sidaan hore kuugu sheegay dowlad ogolaanaysa saamiga dhaqaale ee ka soo galaya nabad ilaalinta soomaaliya oo ka noqonaysa ma jirto ama masar ha noqoto ama maxaa uganda ha noqoto ama dowladaha burundi in ma filayo inay ka noqonayaan ay yeelayaan ciidankan etoobiyana dhaqaale beesha caalamka ku bixin mayso oo go-aanka ee soomaaliya ay gaartay oo oo maxaa lagu qiimeeyey oo lagu darajeeyey oo maxaa xorriyaddooda iyo dhulkooda iyo madax banaanidooda ay faragelisay etoobiya oo caalamka raalli uu ka noqday haddana soomaaliya haddii ay tiraahdo waa ka noqonay oo waa heshiinay ciidan hala keeno xoog xoogaa muxuu ahay weji gabax ayay ku noqonaysaa dowlad dowladnimada soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa korneel cabdulaahi cali macow oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga oo qadka telefoonkai ugu warrameeyey isagoo dalkan maraykanka ku sugan qaar ka mida qubarada oo ololeeya soo nooleynta afka soomaaliga iyo horumarintiisa ayaa dhaliilsan korarka boorarka afafka qalaad lagu xardhay ee lagu dhejinaya afaafka hore ee inta badan goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho iyo qeybo kale oo ka mida gobolada dalka arintaas oo muujinaysa saluug loo nisbeynayo af soomaaliga waxayna ku taliyeen in loo wada istaago sidii arintaasi lagu joojin lahaa warbixin arintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste qaar ka mida quburada u ololeeya afka soomaaliga iyo soo nooleyntiisa ayaa walaac ka muujinaya korarka wakhtigan ee ku aadan boorarka afka qalaad ee milkiilayaashu ku dhejistaan ilinka hore meheradahooda ganacsi taasoo sida ay tilmaameen hoos u dhigaysa qiimaha afka soomaaliga muujinaysana in bulshadu ay afkooda ka doorbideen mid shisheeye oo ay adeegsigiisa ilbaxnimo u arkaan brofeor cabdalla mansuur oo ah qabiir aqoon u leh dhaqanka iyo afka soomaaliga ayaa sheegay in dadka xarumahooda ganacsi u adeegsanaya afafka qalaad ay yihiin kuwo saluugsan afka soomaaliga iyagoo luuqadaha shisheeyana u arka kuwo milgo leh oo ka saamayn badan afkooda hooyo soomaalidu waxay u haysataa wixii af ingiriisi lagu sheego inuu qiimo leeyahay laakiin hadduu af soomaali ku sheego yani aan qiimo lahayn taasoo ku tusaysa cuqda nafsi yani complexity of inferiority inferiority complex waxa la yidhaahdo ee soomaalida ay afka ka qabto laakiin hadduu ingiriisi ku hadlo ninkii inuu qiimo yeelanayo wixii uu sheegayo marka mutacalimiintii ayaa u horseedayba in maaragtay afkii jacbur uu noqdo oo laisku qaso walaala dukaamadana waa iska shacbi dadweynaho waxay la jaan qaadayaan dadkaas mutacalimiinta ah oo afka ingiriisiga siinayo midnaanta koowaad markaasaa lagama fekerin yani ma jira fekerin laleeyahay war af ingiriisi haddaan ku qorno maxay tahay fariinta maaragtay boorkaas u gudbinaya maaragtay laisma weydiinayo cabdulqaadir nuur xuseen maax guddoomiyihii hore ee akadeemiyada cilmiga dhaqanka fanka iyo suugaanta ayaa v o a u sheegay in boorarkan afafka qalaad ee ku xardhan ilinka xarumaha ganacsiga ay soo kordhiyeen dhallintii garaadsatay burburkii kadib iyo qaar qurba jooga oo sida uu sheegay aan fahamsanayn qiimaha afka soomaaliga marka waxyaabaha aad sheegaysa haddeer ah in dadku ay meheradaha ku qortaan magacyo shisheeye ama af ingiriis ama af carabi ama wax kale maxaa koosgaranaya waxa weeyaan midda koowaad waxaa weeye horta dadkii baan garanayn qiimaha afku u leeyahy maxaa yeelay dalkeenna maanta waxaa hogaaminaya oo wada oo hawsha ugu badan waxaa weeyaan haya waa afartan jir weligii aan dowlad iyo nidaam iyo af iyo meel wax lagu daryeelaya aan soo arkin taa waa kow midda labaad waxaa weeyaan dadka ganacsatada ah ee lacagta haysta ee meheradaha furanaya ayaa waxay aaminsan yihiin afafka ajnabiga inay ka qiimo badan yihiin oo ay ka magac dheer yihiin ka soo jiidasho badan yihiin afka soomaaliga waa labo midda saddexaad waxaa weeyaan oo sababaysa arrintaa waxaa weeye dadka qurba joogta ah dadka qurba joogta ee dibadaha tay aadeen afafka kala duwan soo bartay ayaa had ii jeeraale waxaan la macno lahayn afkoodii ama waxay dadku dalka ay kaga tageen markaasay markay meel furanayaanba waxay ku qortaan afka ingiriisiga oo ay u arkaan af caalamiyo adduunkoo dhan markaa looga dhaqmo inuu yahay barre sheekh cabdulaahi bangaala dheesh oo ah xubin ka tirsan akadeemiyada cilmiga dhaqanka fanka iyo suugaanta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha akadeemiyada uga qorshaysan adeegsiga boorarka afafka qalaad iyo sida loo joojin karo wakhtigan afkooda saluugan af kale qiimo la yeeshay ma aragtay afafkii kale kor u qaadayaan toddobaatan labadii xajaadana foqolo muxuu ka hadlayay wuxuu ka hadlayay afafka qalaad in aan aamin ayuu suugan ku sheegayay oo wacyigelin bay ahayd marka anigu waxaan leeyahay doorka labaad akademi hal akademiyada mooya akademiyada goboleedka caga iyo akademiyada cilmiga dhaqanka suugaantu way iskaashanayaan burburkii dalka wixii ka dambeeyey waxaa gudaha dalka ku soo badanayay boorarka xarumaha ganacsi ee ay ku qoran yihiin afafka qalaad taasoo inta badan keenta in qaar ka mida bulshadu ay hareer maraan goobihii ay u soo muraadeen sababo la xiriira xarinta uu adeegga u soo doontay oo aanan wadan magac soomaali ah oo qofka u bidhaamin lahaa in goobta ay tahay halkii uu doonayey waxaase quburada u ololeeya afka soomaaliga ay ku talinayaan in laga feejignaado dhaqankan sii baahaya loona istaago sidii loo noolayn lahaa afka soomaaliga milgihiisana loo ilaalin lahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba dowladda faransiiska ayaa markii ugu horreysay salaasadii toddobaadkan surdhay calanka suuriya safaaraddii ay waddankaasi ku lahayd laba iyo toban sannadood wax xidhiid diblomaasiyadeed ahi ma ay lahayn dimashq iyo oo baariis waxaa kale oo muuqata in midooda yurub uu carabaabay inay diyaar u yihiin inay xidhiid joogto ah la samaystaan hoggaanka cusub ee suuriya xidhiidhada caalamka iyo suuriya ayaa soo taraya kadib markii xirka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi tani ma u muuqata haddaba in caalamka ay ku dadaalayaan in suuriya aanay noqon sidii ciraaq kadib markii xilka laga tuuray sadam xuseen oo aanay noqon meel ay bogaadsadaan kooxaha lagu tilmaamay inay yihiin xag jirka maxay xidhiidhada noocan ahi uga dhigan yihiin jabhadda xukunka ka tuurtay bashaar al asad barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo jimco wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan wadamada reer galbeedku waxay xidhiidho la sameeyeen maamulka cusub ee suuriya ee ay hogaamiso jabhadda xayaa taxriir al-shaam iyo hogaankooda axmed al-sharaab iyaga oo weli u aqoonsan in jabhaddaas ay tahay argagixiso faransiiska iyo britain ayaa toddobaadkan wafdi u diray hogaamiye axmed al-sharaab dowladda jarmalka ayaa iyaduna la kulantay hogaanka halka midowda yurubna ay salaasadii kulan la sameeyeen maxay haddaba uga dhigan tahay wadamada yurub gaar ahaana jarmalka faransiiska iyo britain oo ah muruq weynta yurub inay xidhiir la sameeyaan maamulka xayaad ee taxriir ashaam ee suuriya iminka maamula su-aashaasi ayaan weydiiyey dr cabdiweli maxamed gurey oo ah falanqeeyo degan magaalada london cabdixaafid aad iyo aad baan kugu mahadinayaa su-aashaada walaalle runtii waxaad moodaa waxyaabaha ugu weyn oo ay ku saabsan tahay xiriirka ay la suubinayaan wadamada ugu muruqa weyn ama ugu tunka weyn yurub sida jarmalka faransiiska iyo ingiriisku waxaan aaminsanahay inay tahay number one aan qolooyinkan inay la xidhiiraan oo ay xiriir la suubiyaan waxa ugu weyn arrimaha amniga ku saabsan oo amnigooda weliba ay qayb ka tahay inaysan halkaas runtii ay kala diriraan xajirna inuusan meesha dugsan bay ujeedadoodu tahay iyo dad ay u arkaan maaragtay ayagu markaas qolooyinkii ay kula dirirayeen meeshaas waxaa kaloo iyaduna muuqata istraatijiyad fara badan baa jidha oo weyn oo waynu la soconnaa meeshan ama super power ha noqoto ama wadamadan hadda aynu ka hadlayno oo saddexda oo qayb bay ka ahaayeen la dirirkii madaxweyne bashaar al asad iyo rejiimkaas marka waxaad moodaa inay aragtidoodu tahay maadaama uu rejiimkaas meesha ka baxayo qolooyinkii taageerayey dowladihii taageeraya baan idhaahdo dowladda ruushka oo saldhiggeeda ka qaatay eeraan oo iyaduna qayb ka ahayd bay waxay rabaan inaysan dib dambe ugu soo noqon horta qorshaha ugu weyn ay u taageerayaan waa taas weeye tobaneeyo maalmood kadib markii jabhadda xayaad taxriir al-shaam ay xukunka la wareegtay ra-iisul wasaaraha cusub ee ay magacaabeen ayaa sheegay in lacagtii dalka taalay ay sii yaraanayso waxaanay dalbadeen in cunaqabatayntii la saaray hogaankii dhacay ee dalka laga qaado jabhadda xayaad taxriir al-shaam waxa ay qayb ka ahaayeen ururka al-qaacida ilaa sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii oo ay ka baxeen sanado badanna waxaay joogeen waqooyiga galbeed ee suuriya bishan ayay si lama filaan ah guud ahaan waddanka intiisa badan u qabteen inkasta oo faransiisku sheegay in calanka suuriya safaaradda dalkaasi ku lahaa waddankooda ay kor u qaadeen laakiin aanay tan macnaheedu ahayn inay iminka safaaradda furayaan laakiin waa yididiilo sida lagu daabacay wakaaladda wararka royters hogaanka jabhadda xayaa taxriir al-shaam axmed al-sharaa ayaa kulankii uu la yeeshay mas-uuliyiinta britain waxa uu kaga dalbaday in beesha caalamku ay dib u soo celiyaan xidhiiradii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen suuriya cunaqabatayntana laga qaado lagana caawiyo sidii qaxoontiga suuriya ay usoo guryo noqon lahaayeen dadka ka faallooda arrimaha yurub qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in galbeedku ahmiyadda koowaad siin doono celinta qaxoontiga suuriya ee wadamadooda ku sugan iyaga oo kooxaha xagjirka ahi ay cadaadis iminkaba saareen dowladaha jarmalka iyo faransiiska waa kan mar kale dctor cabdi weli waxaan isleeyahay cabdi xaafid arrintan waxay ku soo beegantay baan filayaa dowladdii suuriya oo bishaar uu xukumay xal uhelideedii oo meesha ka baxday iyo waxaa isku soo beegmay dad fara badan oo sida aynu la soconna waddamada masalanba jarmalku dadka ugu badan oo suuriya ayaa waxay siiyeen magangeliyo dad kubaan kun ah marka waxaad moodaa inuu jiro dareen weyn oo dadka shacabka oo jarmal ama ha ahaata ama waddamada yurub oo dhanba ha ahaata ama ingiriis haata meel walba ha ahaata inay muujinayaan in xal loo helo dadkaas oo waddankoodii dib ay ugu noqdaan haddiiba waddankoodii u xoroobay oo uu ninkii madaxda u ahaa iyo dowladdiiba halkaas maaragtay laga saaray taasaad moodaa marka inay keentay maaragtay arrimo fara badan oo wax isweydiin leh marka taasaad moodaana reer yurub oo dhan inay maanta muuqato mowqif inay wada qaadanayaan ay tahay oo waxyaabaha heshiiskan xataa qayb ka noqonaya inay u galaanba ay tahay dhicitaanka madaxweyne asad waxa uu dhabarjab ku noqday saaxiibadii muddada dheer ay wada joogeen ee ruushka iyo iiraan sababtan awgeed waxaa kale oo laga yaabaa in galbeedku ku degdegayaan inay xidhiir la samaystaan suuriyada cusub si aanay qolyahaasi fursad kale u helin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena amuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
cabdixaafid cawil ismaaciil iyo intaasi aanu ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee magaalada london ee waddanka ingiriiska gegida tottenham hatisby stadium oo guri u ah kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba iyo habeenkii xalaya waxaa ka dhacay kulan xiise badan oo ka tirsanaa amaba ahaa kii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kuwarti fainalka ee koobka loo yaqaano e f l kaabka iyadoo hore habeen hore ay u soo gudbeen kooxaha kubadda cagta ee newcastle united arsenaal iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool kuwaasi uu sugayey inay soo afarayso ciddii soo badisa kulankii xalay ciyaarta oo dardar ku bilaabatay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa gool laga dheliyey ciyaartu markii ay socotay shan iyo toban daqiiqo oo keliya ciyaaryahan solanke oo kooxda kubadda cagta ee tottenham afka hore uga ciyaara ayaana goolka shabaqa kuubsaday ciyaaryahan kolosevski ayaa qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday oo daqiiqad keliya ciyaartu ay socotay uu labeeyey kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba waxaa sii raaciyey ciyaaryahan solanke oo goolkiisii labaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba sidaasi ciyaartu markii ay maraysay konton iyo afar daqiiqo kooxda kubadda cagta ee manchester united saddex gool iyo waxba ayaa lagu hogaaminayay iyadoo layslahaa daahyadii guuldarrada ayaa ku soo dumay kooxda kubadda cagta ee manchester united laakiin nafta ayaa ku soo noqotay manchester united laba gool ayay la timid ciyaaryahan zelski oo ciyaarta gadaal ka soo galay ama diallo ayaa laba gool u keenay kooxda kubadda cagta ee manchester united laakiin gool kale ayaa laga dheliyo ciyaaryahan ka kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ee son ayaa u saxiixay goolka afraad ee kooxdiisa kubadda cagta ee tottenham hatsba inkastoo gool dambe ay daqiiqadihii ugu dambeeye ciyaarta la timid kooxda kubadda cagta ee manchester united haddana uma aanay suuro gelin in ay kulankan guul ka qaataan sidaasi kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa u soo gudubtay wareegga afardhammaadka ama ciyaaraha semifinalka loo yaqaano waxayna soo afaraysay kooxa kubadda cagta ee newcastle united iyo arsenal iyo liverpool waxaa layskugu aaday kadib markii isku aadka la sameeyey kooxahani kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa kulanka koowaad waxay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee newcastle united sidoo kale isla magaalada london waxaa kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsbay inay martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool iyadoo lugta labaad liverpool la tegayo kooxda kubadda cagta ee tottenhamna ay halkaasi booqan doonto halka kooxda kubadda cagta ee arsenal lugta labaad ay booqan doonto kooxda kubadda cagta ee newcastle united kulan koowaad ayaa waxa uu dhacayaa bisha janawari toddobadeeda halka kulanka labaadna uu dhacayo bisha februari afarteeda ciyaarta kama dambaysta ahna waxaa la isugu tegi doonaa gegida wembley stadium oo afartan kooxood labada ka soo baxda ay ciyaarta kama dambaysta ah ciyaari doonaan dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulamada maanta oo jimcaha dhacaya waddanka sbain kooxda kubadda cagta herona real violin ayay soo dhoweynaysaa waddanka jarmalka bayer munich rb leipzig ayaay martigelinaysaa halka helas faronana ay gurigeeda ku martigelin doonto kooxda kubadda cagta ee ac milan waddanka ingiriiska sabtida uun ayaa la ciyaarayaa oo caawa iyo galabtaba wax kulamaha oo dhacaya ama ay jiraan intaa ayaa kusoo gabagabaynaya xubinta ciyaartana kulan dambe oo masxadooda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
markana gabagabadeeyey idaacaddaan kusii dhowaanaynaa ee codka qadiijo fowday ayaanu idin soo qabanaynaa
damqanshadi iyo xiniifta dadku igu ogaaday waxaa iiga daran kasii daran damqaanshadi iyo xiniifta dadku igu ogaaday haddii aan ka daawoobo dib uguma noqdeen codka qadiijafooday waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo intaan galabta afarta mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
haddaan ka daawoobo daraale mar kale dib uguma noqde haddaan ka daawoobo haddaan ka daawo dib uguma noqde